fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaanaysa washington waa fiidnimo axada oo bisha agoosta ee sannadka labada kun iyo afar iyo labaatanka ay tahay siddeed iyo toban waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali com afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa toddobadii fiidnimo xaggiinna idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiin doontaa anigoo ah sahre cabdi axmed qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid ah wasaaradaha maaliyadda iyo gobolka waa wasaaradda maaliyadda iyo gobolka banaadir oo ku dhawaaqay hanaanka canshuur oo jaban kana jabankii horeto
mataqaanaa iyo gobolka banaadir maaragtay caqabaadka ganaxyada ay qaadaan oo ayadana cabasho ka timid labadaas arrimood ayaa looga dooday lacagihii tirada badnaa oo ay ku mataqaanaa andacoonayeen in laga qaado mootobajaajlayaasha oo waxna yihiin wax sharci ah oo diiwaan gashan oo wasaaradda gaadiidka iyo gobolka banaadir ka diiwaan gashan iyo waxyaalo badan oo ayagu ay sheegeen gacmogacmaysi iyo mataqaanaa farsamooyin kale in looga qaado dhammaan waa laga dooday waxaan ku soo koobnay boqol iyo lix doolar dhibic shan
waxaad sidoo kale maqli doontaan suuqa weyn ee bakaaraha ee ugu weyn muqdisho oo xihan maanta wasaaradda ay khusayso iyo dawladdu dadka inay qalbiyadooda hagaajiyaan wax u sharaxaan ayagaa garanaya wadiiqada ay u marayaan ama dad ha u soo direen ama si kale ha u gaarsiiyeen laakiin suuqu wuxuu u xidhan yahay dadka elektaronigan lacagta looga qaadaa aqoon uma ay lahay barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeennan fiidnimo balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida duqaymo xagga cirka oo israa'iil ay ka geysatay marinka gaza ayaa sabtidii shalayta lagu dilay siddeed iyo toban qof oo dhammaantood ahaa hal qoys ah saacado kadib markii dhexdhexaadiyaashu ay rajo ka muujiyeen heshiiska xabajoojinta ah ee la dhex dhigayo xamaas iyo israa'iil weerarkan xagga cirka ee sabtidii dhacay ayaa lala beegsaday guri iyo baqaar ku dhow oo ay gabaad ka dhiganayeen dad barakacayaal ah oo ku yaala halka laga soo galo magaalada zawida sida uu sheegay isbitaalka shahaadada ee al aqsa ee daarul balax halkaasi oo dhaawacyada la gaarsiiyey wariye ka tirsan wakaalada wararka ee maraykanka laga leeyahay ee associated price ayaa waxa uu halkaasi asagoo ku sugan uu tiriyey dhimashada dadkaasi halkaasi ku geeriyooday weerarkaasi ayaa kusoo beegmaya iyadoo saraakiisha maraykanka kuwa masar iyo qatarba ay soo afjareen kulamo markaasi lagaga arrinsanayay sidii loo gaari lahaa heshiisyo xabad joojin ah oo la dhex dhigo dhinacyadaasi muddada tobanka bilood ah duqaynta iyo dagaalka uu ku socdo gaza war murtiyeed ay si wada jira u soo saareenna waxaa lagu sheegay in lasoo bandhigay soo jeedinta lagu doonayo in lagu soo afjaro farqiga u dhexeeya israa'iil iyo xamaas waa sida ay yidhaahdeen waxaana ay filayaan in toddobaadka soo socda magaalada qaahira ay ku soo bandhigaan faahfaahinta la xiriirta heshiiskaasi afar sano kadib markii milatarigu ay xukunka ka tuureen madaxweynihii dalkaasi maali ee xilligaasi oo xukunka dalkaasi la wareegay ayaa dad badan oo deegaankaasi ah waxa ay sheegayaan in dhibaatooyinka dhaqaale ay kasii darayaan korontola'aanta joogtada ahna ay dhaawacaysa ganacsigooda afgembigii bishii agoosto sannadkii labadii kun iyo labaatankii ka dhacay dalkaasi dhibka badani uu ka jiro ee galbeedka afrika ayaa waxaa ka dhashay caro weyn oo markaasi ay la socdeen musuqmaa suq ay taageerayaan gumaystihii hore ee faransiiska kacdoonka jihaadoonka ah ee faafay ee dhaqaalaha xumada ka jira halkaasina uu qayb ka ahaa qaar badan ayaa weli waxa ay sugayaan in noloshu ay horumar ka gaaraan dadka afgembigii labadii kun iyo labaatankii ka dhacay maali waxa uu gacan ka geystay in uu kiciyo mawjado afgembi oo ka dhacay gobolka saaxilka ee koonfurta saxaraha oo ay ku jiraan dalalka deriska la-ah sida burkina faso iyo neiger kuwaasi oo la dagaalamaya isla kooxaha jihaadoonka ah ee xiriirka la leh ayaa la yidhi al qaacida iyo isis hogaamiyaasha milatariga ah ee hadda jira ee dalka maali oo xukunka kula wareega afgembiga labaad ee dhacay sanadkii labadii kun iyo koob iyo labaatankii ayaa waxa ay ka baxeen ballanqaad ahaa in doorasho la qaban doono bisha febraayo ayadoo sidoo kaleetana dib loo dhigay codbixinta ilaa iyo muddo aan la cayimin sababo farsamo aawadeed xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony bilikan ayaa lagu wadaa in uu maanta oo axad ah uu gaaro israa'iil taasi oo qayb ka ah dadaalada diblomaasiyadeed ee washington ay ku doonayso in ay markaasi xabajoojin laga gaaro dagaalka gaza taasi oo haddii lagu guulaysto soo afjari doonta toban bilood oo dagaal jirsaday islamarkaasina u dhexeeya ayaa la yiri israa'iil iyo xamaas safarka tobanka jeer qaata ee diblomaasiga ugu sarreeya maraykanka uu ku tegaya gobolka tan iyo markii dagaalkaasi uu bilowday bishii oktoobar ee sanadkii hore ayaa waxa uu kusoo beegmayaa maalmo uun kadib markii maraykanku uu soo bandhigay hindiso isku dhufan oo dhexdhexaadayaasha isugu jira maraykanka qatar iyo sidoo kaleeta masar ay rumaysan yihiin in lagu soo afjari karo farqiga u dhexeeya dhinacyada ishaya saraakiisha maraykanku waxa ay tibaaxayaan in ay jirto rajo cusub oo ah in caqabadaha laga gudbo laakiinse sidoo kaletana weli ay jiri karaan qodobo shaqo u baahan in la amba qaadana meesha ay ku jirto dhanka kaleto xogaya bilicon ayaa la filayaa in uu la kulmo ra-iisul wasaaraha israa'iil iyo saraakiil kaleeto oo israa'iil ka mida waxaa haddii markaasi guul laga gaari waayo wadahadalladan ay u muuqan doonaan in gobolku uu ku sii jirayo caqabadaha colaadaha dagaal ee baahsan ee saameynta ku yeeshay ee dhowrka jiha ah iiraan ayaa ku hanjabtay inay ka aargoosan doonto israa'iil kadib markii dilkii hogaamiyaha xamaas ismaaciil haniya lagu dilay tahraan koob iyo soddonkii bishii julaayo ee ina dhaafta warkii dunidana waa naga intaa habeen wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa washington idaacadda fiidnimona waxaa idinla socodsiinaysa anigoo ah sahra cabdi axmed tabinteenna tooska ah ayaad nagala socotaan kulan ay magaalada muqdisho ku yeesheen maamulka gobolka banaadir wasaaradda gaadiidka iyo tan maaliyadda ayaa lagu fududeeyey habraaca qaadashada lacagta leysinka wadista mooto bajaajta waxaana la dhimay lacago aad u fara badan marka loo eego ayaa la yiri markii hore lacagihii laga qaadi jiray darawallada mooto bajaajta haddaba warbixin amuurtaa ku saabsan waxaa magaalada muqdisho ka soo diray wariyahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste maamulka gobolka banaadir iyo wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ayaa maanta faahfaahin ka bixiyey qodobo cusub oo laga soo saaray fududaynta habraacyada qaadashada leysinka mootobajaajka iyo ganaaxyada laga qaado darawalladaasi afhayeenka maamulka gobolka banaadir saalax xasan cumar ayaa ugu horeyn faahfaahin ka bixiyey habraacyada la soo saaray ee ku wajahan qaadashada sharciga gaariwadista waxaa maalinnimadii shalay taariikhda ku beegnaa toddobiiyo tobanka agosto sanadka laba kun labaatan iyo afar kulan deg dega isugu yimid madaxda wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada maamulka gobolka banaadir wasaaradda maaliyadda wasaaradda amniga taliska qaybta guud ee booliska gobolka banaadir iyo taliska qaybta ilaalada nabadgelyada waddooyinka ee taraafiko waxaana shirkaasi guddoomiyey wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalk soomaaliya iyadoo laga soo saaray go'aamo qodobada soo socda ah kow in laga bilaabo maanta ooy taariikhdu ku beegan tahay siddeed iyo tobanka agost sanadka laba kun labaatan iyo afar dareewalka cusub ee doonaya qaadashada leysinka inay ugu baxayso lacag dhan boqol iyo lix dhibic shan dollar oo keliya oo ay ku jirto khidmadda wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya labo in dhicista leysinka dareebarnimada laga dhigay muddo shan sano ah halkii uu hore ka ahaa saddex sano saddex in darawalka mootobajaajka ee ka dhaco leysinka uu ku cusbeenaysiisan karo oo keliya soddon iyo laba doolar isagoo oo ku shubaya akawnka wasaaradda maaliyadda afar in dareewalka mootobajaajka ee uu ka luma leysinka uu dib ugu daawacan karo oo keliya labaatan doolar isagoo ku shubaya akawnka wasaaradda maaliyadda shan in dareewalka mootobajaajka aan jidadka loogu qaadi karin lacago sharci darro ah lana cadaadin karin waxaa ganaaxi kara oo keliya ciidanka ilaalada nabadgelyada waddooyinka ee taraafiko iyagoona siinaya boonnada ganaaxa lacagta ganaaxana waa shan doolar oo keliya afhayeenka ayaa sheegay in jaangooyn lagu sameeyey khidmaddii ay qaadi jireen dugsiyada tababarka wadista gawaarida iyadoo sidoo kalena la yareeyey dhaqaalaha ku baxa baarista caafimaadka indhaha waxaa la jaangooyey khidmadda ay dugsiyada ku shaqaysta barashada dareebelnimada qaadayeen taasi oo ahayd toddobaatan iyo shan doolar haddana laga dhigay afartan doolar oo keliya inuu ku baro qofka doonaya barashada dareebnimada mootobajaashka waxaa la yareeyey lacagta baarista caafimaadka indhaha oo ahayd shan iyo labaatan doolar lagana dhigay shan iyo toban keliya inay baaritaanka caafimaadka indhaha ay ku sameeyaan siddeed dareebalka aqoonta u leh wadista quman iyo wadista dhabta ah ee mootada kaas oo aan haysanin laysinka hore oo la xaqiijiyey sax ahaanshiyaha waa inuu soo maraa imtixaanka shuruucda wadamarista tabeelayaasha iyo wadista quman ee mootada sagaal dareebalka haysta leysinka dhacay ee mootobajaajka waa in uu dib u cusbeenaysiisan karaa leysinkiisii hore ee ka dhacay waxa uu mari doonaa oo keliya baarista caafimaad iyo c i d da toban dareebalka uu ka lumay leysinka mootada waa inuu maraa habraaca baafinta leysinka haddii uu dib u heli waayena waa inuu codsadaa dib u daabicidda leysinka isagoo aan maraynin habraaca dareebalka cusub lagana qaadaynin wax imtixaan ah koo iyo toban in dareebalka mootobajaashka uu warqadda dembi baarista c i d da ku soo qaadan karo oo keliya lacag dhan toban doolar labiyo toban maadaama darawaliinta mootobajaashka loo fududeeyey habraaca qaadashada leysinka islamarkaana culaysyadii dhaqaale ee tabashada ahaa laga joojiyey ma laga aqbali doono in lagu xadgudbo habraaca iyo shuruucda leysin qaadashada iyo wadista mootobajaashka ciddii ku xadgudubtana waxay la kulmaysaa garaax fiiro gaar ah habraacaani waxa uu khuseeyaa oo keliya darawaliinta mootobajaashka waxaana fulinta habraacaani u xil saaran wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalk soomaaliya wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada firdowse cismaan ayaa ka warbixisay waxyaabihii lagu lafaguray kulan ay wada yeesheen wasaaradda gaadiidka tanmaaliyadda iyo maamulka gobolka banaadir taas oo looga jawaabayay cabashada darawallada mootobajaajka waxaan ku kulannay wasaaradda gaadiidka shalay wasaaradda amniga wasaaradda maaliyadda gobolka banaadir iyo hay-adaha amniga ee gobolka banaadir ka shaqeeya dhammaan ayaa goobjoogayaal ka ahaa waxaa lagu falanqeeyey laba maxaa la yidhaahdaa arrimood habraaca uu mootobajaajluhu u maro inuu laysan qaato iyo lacagaha qarashaadyada ku baxa iyo sidoo kale cabasho ka timid wadamarista ciidamada nabadgelyada wadooyinka mataqaanaa iyo gobolka banaadir maaragtay caqabaadka ganaxyada ay qaadaan oo ayadana cabasho ka timid labadaas arrimood ayaa looga dooday lacagihii tirada badnaa oo ay ku mataqaanaa andacoonayeen in laga qaado mootobajaajlayaasha oo waxna yihiin wax sharci ah oo diiwaan gashan oo wasaaradda gaadiidka iyo gobolka banaadir ka diiwaan gashan iyo waxyaalo badan oo ayagu ay sheegeen gacmogacmaysi iyo mataqaanaa farsamooyin kale in looga qaado dhammaan waa laga dooday waxaan ku soo koobnay boqol iyo lix doolar dhibic shan inay tahay maxaa la yidhahdaa qarashaadka uu ku qaadan karo darawalka mootobajaajta uu laysanka ku qaadan karo waa markuu darawal cusub yahay oo hadda bilaaba inuu laysan qaato ugu dambayntii guddoomiyaha maamulka gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa hoosta ka xariiqay inaan la aqbali karin askarta lacagaha sharci darrada wadooyinka uga qaadaya darawallada mootobajaajka wuxuuna xusay in askarigii lagu qabto dhacdadaasi sharciga lala tiigsan doono waxaan leenahay dhallinyarada waa runtii waa awooddii waddanka waa boqolkiiba toddobaatan ayaa la yidhaahdaa waa dad maaragtay ku kaliftay inay mootobajaaj ay ku shaqaystaan duruuf gacmogacmaysiga ay ka sheegteen oo jidadka lala taagan yahay asgarigii lagu arko asigoo gacmogacmaysanaayo ama ciddow doonaha aadee waa lala xisaabtamayaa maxkamadana lala tegayaa mana loo dul qaadanaayo barnaamijka ganaaxa ah markii lagu qabto leysinla'aanta ganaaxii waxaan ku soo koobnay meeshii labaatan doolar iyo laga qaadaya shan doolaraan ku soo koobnay haddii aan boono la siinna haddou lacagta dhiiba asaa dembilo ah waa u kaalmeeyaha dembilaha uu noqonayaa marka waxaan leenahay haddii ganaax lagaa qaado oo shan doolar ah waa in rasiidka lagu siiyaa oo midka kalood la kulanta aad rasiidka tustaa haddou kugu sii dhegana waxaa ku furan inaad soo gudbiso sidaa darteed waxaan rabnaa haddii la yidhaahdo wada shaqaynta waa muhiim ay noo wada tahay go-aamada ka soo baxay maamulka gobolka iyo wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ayaa imanaya xilli maalmihii ugu dambeeyey ay muqdisho banaanbaxyo ka dhigayeen darawallada mootobajaajka kuwaas oo ka cabanayay kordhin ay sheegeen in lagu sameeyey lacagaha qaadashada leysinka xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
dhanka kalena waxaa inta badan xiran goobaha ganacsiga ee magaalada muqdisho oo markaasi ay qayb ka tahay suuqa bakaaraha ee wadada maka almukarama halkaasi oo lagu soo roga goobaha xiran dukaamada iyo sidoo kaleetoba warqooy waraaqah waa aan rahday in canshuurtan haatan la qaadayo guddoomiyaha rugta ganacsiga suuqa bakaaraha xasan cabdi axmed xoogsade ayaa u sheegay v o eda in ay u xiran yihiin suuqa bakaaraha arrimahaasi guddoomiyaha ayaa sheegay in dadku ay iyagu xirteen goobaha ganacsiga ayna diideen in ay bilaash canshuurta danabaysan oo danabkaas loogu magacdaray ee wasaaradda maaliyaddu ay soo rogtay ay bixiyaan ugu horeyntii wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulla ayaa waxa uu weydiiyey guddoomiyaha sababaha loo xiray suuqa bakaaraha horta runtii waa su-aal wanaagsan mar hadduu suuqii bakaaruhu xiran yahay oo dadku maalmo dhawoodo dhanna walaac bay qabeen walaacaas ay qabeen runtii de wax lagu farxa maaha waa ka xunnahay inay sidaa wax u dhacaan suuqa waxa weeye waa suuq ugu weynaa magaalada muqdisho ama ganacsiga ugu ballaarnaa dadku meel ay ku nool yihiin oo mujtamacii soomaaliyeed intooda badneed weliba mandaqadan aan ku noolnahay ay ku nool yihiin weeye marka inuu furan yahay uu sidiisii u shaqaynayaa farxaddeennu ahaad mar hadduu sidaasoo kale u xiran yahay dee waan ka xunnahayba dadka marka walaac baa iskaga jira waxaa wax u dhaceen dadku maamulladii la soo maray iyo wakhtiyadii la soo maray xilliyadii iyo sannadihii noogu dambeeyey waxay ahaayeen dad dawladnimadu sida hadda ay u soo casriyoobaysa ama u soo xoogaysanayso aysan ahaa jirin sibaa wax looga qaadi jiray nidaama wax looga qaadi jiray muxuu ahaa sibay u tacaamuli jireen oo dawladuhu wax uga qaadi jireen hadda waxaa soo kordhay canshuur lagu saleeyey ama lagu hagaajiyey qaab danabaysan ama qaab elektronig ah dadkii waa tradishinaal hoyooyinaa ka mida dadaan qaabkaa in canshuur looga qaadin kusoo korayaa ka mida ma ay fahamsanaa hawshii mana ay garanayaan qofkii markii la yidhaahdo tusaale ahaan canshuur baa lagaa qaadayaa boqol kiiba shanaa lagaa goosanayaa waxaana lagaaga goosanayaa qaab elektronig ah markiiba waxaa u soo degdegaysa ma akoonkaygaa loo dhacayaa aniga oo aan war ka haynoon qofa i weyddiin aniga ma layska kay goosanaa ma laga goosanaa dadkii wixii ma fahamsanaa walaac badanaa marka arrintii dhalisay arrinta marka waxay u baahan tahay wacyigelin in loo sameeya dadkii waxaanu sida looga jaraayo oo canshuurtan five bersentigaah oo elektroniga sida looga goynaayo inta ka go'aysa meelaha ay ka go'aysa xalayta hadda markaa wasiirka maaliyadda iyo madaxweynaha mar xoogaa sharaxay markii ay sharaxeen dad badanaa xoogaa fahamka u baxa intaa ka badan ayay u baahnaan lahaayeen dadkii marka arrinta walaacay ku haysaa aqoon uma ay lahaan dadkii waxaa ka mida suuqleyda hooyooyin waxaa ka mida dhallinyaro waxaa ka mida dadaan weligoodba elektronik canshuur looga qaadin arrinta marka ugu weynoo walaaca ku furanaa dadkii waxa laga jaranayo inta laga goynaayo sida looga goynaayo ayayba ku walaacsan yihiin aada waa su-aal wanaagsan annaga waxaa nala gudboon dadka waxa wax ka qaadaya waa dawladdii waddanku dawlad buu leeyahay iyagaa gacanta ku haya walaaca dadku ay qabaan inaan sheegno soo gudbinno keliya un baan ku egnaha annagu dee marka waxaa laga rabaa dawladdii iyo wasaaradda maaliyaddu dadka in badan inay kaafiyaan inay wacyigelin u sameeyaan dadka niyaddooda inay hagaajiyaan dadka kalsooni badan inay geliyaan waxaan isleenahay waa arrinta ku aadan ee dawladdii iyo wasaaradda arrintan ay qaabilsan tahay annagu waxaan nahay maamulkii rugta ganacsigaan annagu nahay mar kasta wixii jira inaan sheegno inaan bulshada u qareenno dadka inaan u hadalno wixii markaa dadka dhib ku haaya ama dadka ka qaldan inaan u taagnaanno ayaa nahay laakiin dawladdiina ma nihin walaaca dadka haya wuxuu yahay aqoon dari ama waxaana wayba ku cusub yihiin ganacsiga waxaan furaynaa arrintaanu arrin amar lagu bixiyo suuqa in la xiro ma ahan laakiin dadkii markay walaaceen arrin ayaga ay goosteen wey oo ayagii ka soo fushay wey bulshaduna waa taqaanaa wax culays ku haya markay yimaadaan go'aammada qaarkood ayagay ka soo dhex baxaan go'aammo annagoo aan siinay oon ku amarnay inay suuqa xiraan maahan laakiin waxay ka dhalatay waxa ay dareemayaan oo qalbigooda ah oo hadda aan ku sharaxay marka kolley markay kalsooni helaan ama markii ilaahay qadarkiisa ay ku noqoto ayuu suuqu furmi doonaa laakiin hadda waxaan kuu tilmaami karaa dareenka dadka iyo konsaynka ay qabaan iyo wixiiba xataa inaysan lacagta canshuurtaada laga qaadayo five bercentageka ahayd aqoon badan uma ay lahan si fiican aydhiyo fiican kama haystaan wax laga qaadi jiro oo lagu soo dhiqi jiray oo weligood lagu maamuli jiray maaha marka waxay u baahan yihiin bal kalsooni inay helaan inta laga qaadaa sida looga qaadaa ayagu waxay seefsay ku noqonayaan waxa laga qaadaa intay la eg yihiin waxaan isleeyahay anugu marka ra'yi ahaan waxay u baahan yihiin wacyigelin wixii in lagu kalsooni geliyo in la baro in loo sheego warba lacagtiyaa lagaa qaadaa marka la yidhaahdo in loogu daro waxaan kalsooni inay qaadaan wixii looga qaadi jiray sida maanyuwalka way yaqaaneen wayna ka xisaabtami jireen kamana aysan walaaci jirin wixii elektronikiisa akawnkaaga gudihiisa laga jaraa marka la yidhaahdo dadkii waa yeeladahay hooyooyinkii dhallinyaradii dadaan waxaanba ku soo dhaqmin waxaa ku furmaya tashuush gudahooda ah oo qalbigiisii ah arrintaas mas-uuliyaddeeda dawladdaa iska leh iyo cidda lacagtaan ka soo doontay oo wasaaraddii maaliyadda ah annagu marka waa tilmaamaynaa waa sheegaynaa waa muujinaynaa waa qeexaynaa arrintan saxaafaddana waxaan uga faa'iidaysanayaa wasaaradda ay khusayso iyo dawladdu dadka inay qalbiyadooda hagaajiyaan wax u sharaxaan ayagaa garanaya wadiiqada ay u marayaan ama dad ha u soo direen ama si kale ha u gaarsiiyeen laakiin suuqu wuxuu u xidhan yahay dadka elektronigan lacagta looga qaadaa aqoon uma ay lahaa
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha rogta ganacsiga bakaaraha xasan cabdi xoogsado u warramaya wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle markana dadka ku dhaqan deegaanadii laga saaray kooxda al-shabaab ayaa wajahayo dhibaatooyin la xiriira inaysan caruurtooda helin waxbarasho iyo haweenka deegaankaasi aysan haysan goobo caafimaad ah oo ay ku dhalaan haweenka waxaana arrintaasi dhowr jeer oo horeeto ka hadlay mas-uuliyiinta jubbaland iyada oo sidoo kaletana ay sheegayaan in ay diyaar leeyihiin sida ay sheegeen hirgelinta deegaanadaasi waxyaabaha dadku ay u baahan yihiin warkan waxaa soo dira aadan maxamed salaad deegaanka janaac cabdalle oo ka mida deegaanadii sanadkii hore laga saaray al-shabaab oo ay la wareegeen ciidamada jubbaland ayaa waxaa soo food saaray dadka ku dhaqan deegaanadaasi dhibaatooyin dhanka nolosha ahi gaar ahaana dadka deegaankaasi ma haysaan goobo caafimaad oo ay haweenku ku dhalaan goob waxbarasho oo carruurta wax lagu baro iyo sidoo kale adeegyada asaasiga ahi ee dadka deegaanka ay u baahan yihiin dhowr jeero hore deegaankaasi waxaa gaaray mas-uuliyiin ka tirsan maamulka jubbaland kuwa oo dadka deegaanka u ballan qaaday in ay ka hirgelin doonaan deegaanadaasi adeegyo horumarineed oo bulshada ay u baahan yihiin gaar ahaana adeegyada arrimaha bulshada sida caafimaadka waxbarashada iyo sidoo kale adeegyada biyaha hase yeeshee mas-uuliyiinta maamulka ee deegaankaasi gaaray ayaana marnaba ka hirgelin deegaanka janaac cabdalle adeegyo bulsho oo dadka deegaanku ay u baahan yihiin cabdulaahi axmed faarax oo ka mid a odayaasha deegaanka ayaa v o a uga warramay xaaladda dhabta ah ee deegaanka ka jirta isagoona baaq u daray mas-uuliyiinta maamulka jubbaland si wax looga qabto adeegyada caafimaad waxbarasho iyo tambiyo ay u baahan yihiin dadka deegaanadaasi wasiirka beeraha noo yimid wuxuuna yidhi waxaan idiin hayaa buu yidhi cagafcagafyo matooro macalsilinkii beeraha lagu oodayay waa diyaar janaac cabdilla wax u soo baxay weeye buu ayaguna kolkay naga laabteen weli kole mayna nagu soo noqonin oo waxaan malayna way la daaheen iyaguna marka niyow dowladda annagu haddii dowladda jubbaland waa dowladdanadii waan taageersannahay aad iyo aad baan maaragtay ugu faraxsannahay inaan maaragtay maalin walba noo timaado laakiin waxqabadkii xagga waxqabadkii kama hayno maaragtay qoladii oo beeraha nogumayna soo noqonin qoladii caafimaadku mayna nagu soo noqonin safiyo cali maxamed waxay ka mid tahay haweenka ku ganacsada deegaankaasi islamar ahaantaana degan deegaanka janaac cabdalle waxay sheegtay in haween tiro badan ay saameyn xoogan ku reebtay markaay dhalayaan dhibaatooyin soo gaaray adeeg caafimaad la-aanteed waxaanay sheegtay in haba yaraatee haweenka deegaankaasi aanay lahayn goob caafimaad oo ay ku umulaan haweenka sida ay sheegtay macaan waan hooyo waxaan ka ahayd ka ganacsato janaa cabdale ganacsi ku haysato ammaankii maasha allah wuu sugan yahay aad iyo aad waxaan ka ganacsanaa sida hadda alaabta hadda aad arkaysiin oo kale raashinkaoo kale bagaashkaoo kale daawadoo kale ilmaha horta waxbarasho ma haystaan qaasad ahaan iskuul ciyaal badanoo janaa cabdale aaday uga yimideen oo hadda dugsi yar baa hadda la furay wax iskuul ah ma laho oo mancaamad hadday noqoto tan labaad caafimaadka halkiisaan kaala hadli hooyo waxaa jirto eeriyada ku dhalayso oo aan xataa aan haysan daawadii aan haysan magaciisigii waxaa noo dhow xeeradii noogu dhow okay haddii maal cadii ay tahay xorada waa micnaha isaga waa lagu gargaar laakiin habeen madow hooyo hadday joogto meel aan ambalaas aan lahayn dhibkeed ayay leedahay waxaa noogu dhow buulgudud haddii xataa buulgudud lasii gaarsiin lahaa xataa gaari oo noo joogo oo annaga micnaha oo heega noo ah oo xagga caafimaad ah oo garab nagu siinaa taas horta ma haysano tan kale m c h qolada wasaaradda caafimaadka ayaa mar daawo noo keenkeentay wiiglana waaye oo daawo sida raba baahidii ma tiri karto wasaaradda caafimaadka waxaa jira m c h badan hay-ada badan oo caafimaad ah muhiimadda waa in meel caafimaad ah muhiimadda ay noo samayso jubbaland madaxweyne ku-xigeenka labaad ee jubbaland suldaan cabduqaadir xaaji maxamuud luga dheere oo dhowaan deegaankaasi booqday ayaa mar uu la hadlayay dadka deegaanka waxa uu sheegay in uu u ballan qaadayo dadka deegaanadaasi inuu wax ka qabto baahiyaha ay ka cawdeen ee ku aadan in aysan haysan dadka deegaanadaasi adeegyo caafimaad mid waxbarasho iyo sidoo kale adeegyada asaasiga ah ay u baahan yihiin sababtoo ah waxa waaye ilaah noogaana la ogna dhinaca horumarinta waan ka tashanayna waxna waa laga qabanayaa dhinaca caafimaadka dhinaca maamulka degmadii deegaankii dhinaca saldhigii dhinaca daawada xoolaha dhinaca gargaarka bini'aadnimo dhinaca biyaha meel fiican ay maraysaa aad iyo aad ugu hambaliyana ugu ammaanaya wasiirka biyaha iyo tamarta hadduu soolalkan yeexanayo ceelkii hore noo hagaajiye ceel cusub noqonayo soona ammaanna ma ya aad iyo aad wasiir mahadsan tahay waxaan kaaga mahad celinaynaa waana kugu hambaliyaynaynaa qolooyinka kalena ma fadhiyaane shaqay ku jiraan hoos way wadaan maanta kala imaan ayagoo ayagoo ayagoo dhan oo wadana waa idin imaanaya saldhigga goobaha saldhigga u ah waan joogto oo imaan doonno haddii aad leed waxaa ka mid ah janaax cabdalle waxaa ka mid ah buurxaaji waxaa ka mid ah zanguuni meelaha hadeertaan ciidamada furanti oo ka fadhiyaan si joogtaan u imaan doonno haddii aad leed waan idinka warqabaynaa
janaac cabdalle buulo xaaji iyo deegaano kale oo ku dhowdhow deegaanadaasi oo kismaayo ilaa lixdan kilomitir dhinaca galbeed kaga beegan waxaa laga saaray al-shabaab waxaana haatan ka jira dhibaatooyin dhinaca nolosha ahi iyadoona sidoo kale dadka deegaanadaasi ay ka cabanayaan in carruurtoodu aysan haysan goobo waxbarasho iyo goobo caafimaad oo haweenka ay ku dhalaan aadan maxamed salaad v o e magaalada kismaayo
mahadsanid aadan markanna ku soo dhowaada xubintii wacitaanka dhegaystaha oo uu noo haya nuur xasan nuur buqaari
kulanti wanaagsan dhegaystayaal qaramada midoobey ayaa arbacadii aanu ka soo gudubnay ku dhawaaqday xaalad deg deg ah oo qusaysa caafimaadka guud ee caalamka kadib markii ay laanta caafimaadka adduunka ee w h o shaacisay in cudurka busbuska ama mankibox uu ka dilaacay dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee kongo laanta caafimaadka adduunka ayaa sidoo kale sheegtay in cudurkan oo ka mid ah cudurrada aadka u faafa uu toddobaadkan galay dalal ku yaala bariga afrika oo ay ka mid yihiin burundi ruwanda uganda iyo kenya dalalkaasi ayaa aad ugu dhow soomaaliya sida kenya oo soomaaliya la wadaagta xuduud dheer haddaba sidee ayay soomaaliya uga warqabtaa halista cudurkan sidayse ugu diyaarsan tahay haddii uu ka soo tallaabo xuduudaha su-aalahaasi iyo kuwo kale oo mawduucan la xidhiidha ayaa waxaa nooga jawaabi doonaa doktar cabdirasaaq yuusuf axmed oo ku magac dheera doktar jalaaludiin oo ah agaasimaha isbitaalka martiini ee magaalada muqdisho doktar jalaaludiin waa mahadsan tahay marka hore kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha mar kale marka xigana bal noo faahfaahay cudurkan busbuska oo ay qaramada midoobey toddobaadkan shaacisay inuu yahay halis caafimaad oo dunida kusoo wajahan
bismillahi raxmaan raxiim xanuunkan hadda monkey box waxay hay-adda caafimaadka adduunka ku dhawaaqday afar iyo tobanka agosto inuu yahay khatar caafimaadka bulshada ah maadaama uu noqday xanuun faafa dhimashana leh isagana goosha wadamada markii ugu horreysana ka bilowday congo oo wadamo badan oo east africa ka mid ahna laga helay uganda iyo kenya ay ka mid yihiin iyo rwanda asia iyo yurubna laga soo ribood garaya marka hay-adda caafimaadka adduunka waxa ay ku dhawaaqday in ay jirto public health emergency concern wax la dhaho oo ah khatar caafimaadka bulshada ah waxaa kaga horreysay w h o hay-adda controolka cudurada ee africa ay leeyihiin oo ayagana afar maalmood ka hor declare gareeyay ama ku dhawaaqay maxaa la lahaa inay tahay khatar africa soo waa soo waajahday maadaama sideed iyo toban oo afri waddan oo afrikaan ah xanuunkan uu ka jira markii laga soo bilaabo maxaa la lahaa labada kun iyo labayo labaatankii marka waa concern public health emergency ah maadaama uu yahay xanuun faafa la kala qaada dadkuna ay la safri karaan oo u gudbi karo waddamo badan oo adduunka ah waaya marka qaramada midoobey ee w h o waxay sheegtay in congo maarata uu farba'an ku hayo islamarkaana uu u gudbay dalalka diriska la'ah iyo kuwa ugu dhow dhow waxaa ka mid ahaa dalalkaas kenya oo aan diris la nahay iyo uganda oo aan naga fogeyn marka haddii aad tihiin dhakhaatiirtii soomaalida gaar ahaan adiga oo madax ka ah isbitaalka martiina oo ka mid ah isbitaalada cudurrada faafa maarata xakameeya walwal intee la eg ayay arrintaas idinku haysaa in cudurku u soo diso soomaaliya
runtii walwal weyn oo khatar leh waaye haddeen xanuunkan horta sidiisaba waa virus laga kala qaado xoolaha ka imaada oo zonoska disiis ah wuxa uu leeyahay maxaa la dhahaaye laba version vershankiisa hadda faafa waxaa la dhahaa clade two midkaas wuxuu ka khatar badan yahay kii labada kun iyo labayo labaatankii malaha jiri jiray waana mid khatar badan keena oo dhimashadiisu ay badan tahay marka sorry clade one ayaa ah midka koowaad ayaa ah mid faafitaankiisuna badan yahay khatar fara badanna keeni kara walwalka ay anaga nagu hayso waxa ugu weyn in waddanka kenya iyo uganda oo laga helay aan aada isugu goshno qaarkood ay ka joogaan ciidamo safarkuna uu yahay joogto hanaankeena cudur goobeed iyo sharfahaalisna uu yahay mid week ah iyo hab isku xirkeena reportingkana uu yahay mid yacni aanan systematic ahayn sida wadamada adduunka xanuunka hadda afartii bilood ee ugu dambeysay wuxuu lahaa faafitaan aan aada u badan oo yacni ka spiidkiisa uu ka sarreeyey sida uu kol hore markii uu dilaacay labada kun iyo laba iyo labaatanka markii loo barbar dhigo waxa uu ka bilowday congo wuxuu u gudbay wadamo fara badan wuxuu sababay dhimasho shan boqol iyo toddoba iyo toban qofood waxa uu maxaa la yidhaahdaye la arkay transmissionkiisa inuu yahay mid faafayo annagana waxaan ka mid nahay wadamada u nugul xanuunada faafa oo dadkeenu ay yihiin dad ay marka hore health seeking behavior waxa la dhaho dabeecadahooda adeegsiga caafimaadka ama raadintu ay yar tahay waxaan khatar ugu jirnaa inuu xanuunka noo diso uu dhuunto uu faafo ayadoo xataa aanan la helin la detecti karen khatarta kale soomaaliya u gaarka ah waxa waaye inuusan waddanka weli ka jirin awoodda baaris ee xaqiijineed ee xanuunka oo waxa keliya aan hadda annaga diiradda saarayna waxay tahay calaamadaha xanuunka iyo symptomatologiga oo qofka iyo calaamadaha laga garanayo keliya waxa lagu xaqiijiyo oo shaybaarka ah oo aan weli waddanka helinna waxa ay culaab ku tahay ama cuslaynaysaa xanuunkan haddii uu soomaaliya soo gaari lahay ma keene
doctor jalaaludiin waa garta waa mahadsantahay marka sidee ayaad ugu diyaar garowdeen haddii ilaahay naguma keene maaragtay kiis laga helo ama kiisaska ugu horreeyey soomaaliya aada u mahadsan tahay horta waxaan leenahay xarun la yidhaahdo public health emergency operation center oo u qaabilsan dowladda soomaaliya inay odorosto diyaariso ka hor tagto maxaana dhahaaye qorshayaal ka jawaabidna samayso haddii ay imaadaan cudur dilaacyo uu kan ka mid yahay marka alla markii ugu horreysay alartii soo baxday eh, guddigaas iyo xarunta eh, dib ayaa loo activate gareeyey waxaana la bilaabay si si serious ah in in cudur goobid loo bilaabo oo la- oo oo diiradda la saaray in la ogaado xanuunkan waxaa la qeybiyey eh, xanuunkan waxa uu yahay macluumaadkiisa calaamadaha lagu garto xarumaha caafimaadka ee isleeyahay waa meesha ugu horeyso xanuunka soo geli karo ama maxaa la dhahaa, first contact and points of internet waxaa lagu wacyigeliyey degdeg usoo report gareynta haddii ay arkaan calaamadaha xanuunkan Eh, wasiirka caafimaadka wuxuu ku dhawaaqay maanta guddi qaran oo task force ah oo ka shaqeynaya xanuunkan iyo xanuunada faafa ee lamidka ah Eh, waxa ay sida wax looga qaban karo looga hortegi karo loo odorisi karo loona diyaarin karo qorshe ka jawaabideed waxaana loo xil saaray kulley maxadka caafimaadka qaranka soomaaliya oo ah maxaa la dhahaaye institutionka u qaabilsan ka jawaabidda cudurdilaacyada iyo maareyntooda marka dadaallo waxaa bilowday hadda oo heer sare ah yani heerka sare ee leadershipka ah una baahan in la daadijiyo ee ay ka qayb galaan caafimaadka gaarka loo leeyahay privateka iyo institutions kale ee qushe- ay quseyn karto arrimaha cudurdilaacyada maxaa la dhahaaye waxaana lagu mashquulsan yahay in la diyaariyo qorshe qaran oo looga hortagayo sida wadamada african c b c ay sameeyeen loona madlan yahay beritoole
waa garta marka cudurkani een, calaamadaha lagu garto maxaa ka mid ah muxuuse ku faafaa
xanuunkan markiisa monkey box ayaa horta la dhihi jiray Eh, waa viral infection oo eh, ca- wax ugu horeeya uu caanka ku yahay inay tahay nabaro qofka jirkiisa iyo maqaarkiisa kasoo baxo kuwaas waa xanuun badan oo nabar qofka uu dareemayo inay xanuun leeyihiin oo nabro far- fara badan ah nabarahaas oo kasoo bixi kara gacmaha wejiga dhabarka qoorta iyo iyo iyo iyo qaybo kamida jirka Eh, wuxuu kaloo leeyahay qandho daran oo lagu lagu garan karo nabarada waa nabaro waaweyn oo maxaa la dhahaaye eh, eh, ka duwan nabarada kale ee cudurada kale ee maqaarka ah oo qofka haddii la arka laga shakin karo ama la tiskarayn karo way jiraan nabaradaas maqaarka lagu arkayo xanuuno kale oo lagu khaldi karo laakiin wuxuu ka wuxuu character ama caan ku yahay xanuunkan nabarka qofku inuu dareemayo xanuun daran faafitaankiisa eh, wuxuu horta ku faafaa in qofka uu qof kale ka qaado oo waxa la yidhaahdo personal contact qofka xanuunsan in uu maqaarkiisaas uu taabto maqaarka qof kale sidaas ayuu ku gudbaa wuxuu kaloo ku gudbaa in qofka xanuunsan dheecaankiisa ama candhuuftiisa ay taabto qofka qofka kale ay taabto ay- ay gaarto macnaha Een, waxaa kale oo xanuunkan uu ku gudbaa ama laga keenaa een, maxaa la dhahaa xayawaanaadka qaarkood oo ayaga ah xanuunsidaha ah marka horen originkiisa uu ka imaaday marka habka uu ku faafo xanuunkan waa sidaas
waa garta soomaaliya waxaa ka jiray oo aan hore u naqaanay cudurka busbuska oo ah, dhakhaatiirtiinaan aad taqaanaan marka ma busbuskii eh, inta badan wadanka lagu arki jiray mise waa ka duwan yahay kan
may busbuska aada uga duwan yahay ilaa iyo hadda ma jira terminology ama erebixin soomaaliyeed ee xanuunkan loo bixiyo xanuunkan wuxuu ka een, virusiska horta sidoodaba waxa ay leeyihiin dabeecado isbedel ah oo mutation ah waxaa jira xanuun la yidhaahdo furuq oo waa hore adduunka laga ciribtilay Ca- iyo jikin boxka iyo xanuunkan monkey boxka ah waxyaabo ay ka siman yihiin ayaa jira laakiin xanuunkan waa unique mana aha furuq mana aha busbus magaca adduunku u bixiyey ee hay-adda caafimaadka u bixisana waxaa la dhahaa monkey box ama m box oo oo loo raaciyey ama loo eh, maxaa la dhahay loogu magac daray originally xanuunkan meesha uu ka imaado oo ah daanyarada
waa garta marka haddii aan u nimaano isbitaalka martiine oo aad adigu madax ka tahay eh, oo aan ku naqaanay maaragtay xakameynta cudurada faafa Eh, la- marka laga soo tago xanuunkii covid ee dunida oo dhan eh, halakeeyey oo soomaaliyana dad badan maaragtay ka dilay ma jiraan cudurro kale oo faafa oo isbitaalka ula tacaalay marka kadib
isbitaalka martini waa isbitaalka qaran ee horta sidiisaba u xil saaran ka jawaabidda cudurada faafa iyo eh, maxaa la dhahay la tacaalidda xanuunada khataraha ah waxa loo yaqaano public health emergencies waa xarunta u astaysan in lagu karantiilo xanuunadaa faafa oo sidii covidka uu uu maxaa la dhahaye uu u noqday astaan waxa uu ka jawaabay xanuuno badan oo xanuunada faafa ah welibana gaar ahaan kuwa adduunyada isaga gooshay ee khatarta ah wuxuu leeyahay meel isolation center oo lagu karantiilo haddana wuxuu noqday test center oo looga qaado sambalada maxaan lahaaye bukaanada xanuunada faafa ama kuwa cudurdilaacyada ee public health emergency concernka ah maxaan lahaaye khatarta caafimaadka bulshada ah wuxuu kaloo yahay xarunta loo soo gudbiyey ama referalka ah u ah xanuunada noocaas oo kale ah hadda ka hor labada kun iyo labaiyo labaatanka inay ahayd aan jeclahay mar sidaan oo kale monkey boxka uu ahaa cudurdilaac wuxuu ahaa isbitaalka xarun u diyaargarowday habraacyadii maareynta samaysay shaqaale u tababartay qabatay qaadbishay bukaano looga shakisanaa markii laakiin satastiyadoodii laga qaaday ay noqdeen kuwa negative ah marka isku soo duub xanuunkan xanuunadan faafa qaybteeda ah case management ama la tacaalida dadka uu soo rito isbitaalka martiin isbitaal u astaysan waaye haddana guddiga qaran ee wasaaradda caafimaadka samaysay wuxuu kaga jiraa kaalintaas ah ilaahay inuu ma keenay haddii uu imaado inuu noqdo isbitaal ka jawaaba yareeya khatarta dhimashada iyo bukooshaha shaqaalo u tababaran oo xirfadda maareynta cudurada faafa ethiopical medicinkana way joogaan sida uu emboxka hadda adduunka markii ay bilaabatay qaylo dhaantiisana waxaan bilownaa annaga inaan la jaan qaadno diyaarino qaybtii isolationka u tababarno shaqaalaha caafimaadka maareyntiisa iyo yareyntiisa faafitaanka oo ah inaan barnay habraaca daaweynta habraac maxaa laha controolka infectionka iyo sidoo kale habraaca ilaalinta ama katakoorida inta kale si loo xakameeyo ama loo yareeyo xanuunkan
waa mahadsan tahay iigu jir qaybihii kale ee barnaamijka ayaan geli doonaa waa qaybihii ay dhegeystayaasha su-aalaha weydi jireen martida dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo
assalaamu calaykum doctor jalaaludiin waa bashiir oo kaala soo hadlaya nairobi dalka waxaa laga soo sheegayaa in kiisaska h i v idiska ay kusoo badanayaan maxaa xog ah oo aad ka haysaa maadaama aad xoogga saarto cudurada safmarka ah sidoo kale halista daroogada ee sii kordhaysa walwal inteel eg ayay idinku haysaa waa mahadsan tahay horta sii kororka h i v ga weli wasaaraddu ma aysan xaqiijinin oo numberka guud ahaan ee bulshada xanuunkan h i v ga qaba ma uusan ka kordhin ama ka badanin number ahaan intii hore loo ogaa waxaase jirtay cilmi baarisyada ugu dambeysay la sameynayay in lagu arkay guruub cusub oo qaada xanuunkan oo ah guruubka isticmaala maandooriyaha gaar ahaan maanduuriyaha cirbadaha lagu kala qaado h i v ga soomaaliya weli waa dihan yahay maadaama ay ku hareereysan yihiin cunsuriyeyn ama stigma oo ay adag tahay dadku inay si iskood ah isku baaraan ama qofka markii uu ogaado xanuunka uu si iskiisa usoo aado xarumaha daawada oo lagu maxaan laha diiwaangeliyo lana ogaado inuu h i v uu qabo ishuga h i v ga maxaa la dhahaa ee soomaaliya ma aha number keliya ee waa waa ishuu bulshada ku dhex jiro oo u baahan wacyigelin xoog leh oo macnaheeda uu yahay in qof walbo uu isbaaro isbaarista ayaa waxaa lagu ogaan karaa horta numberka aa qabno waana faa'iido oo qofka aan qabin waa khayr qofka qaban wuxuu qaadan karaa daawo uu la uu noolaanayo dadkuna ay kaga badbaadayaan maxaa la yidhahdaa inuu dadka qaadsiiyo xogaha lahaayee xarumaha caafimaadka laga helo iyo hanaanka loo maro cudur goobidda h i v ga weli numberkeenna aada iskuma bedelin laga yaabee in magaalooyinka qaarkood nambarada lagu ogaa ay waxyar ka kordhaan sida magaalada muqdisho oo kale intaas horta waxaan ka leeyahay h i v ga brogramee wasaaradda u leedahay iyaga ayaana iyo xogroon arrinta maxaa la dragiska iyo narcoticska waa crisis soomaaliya ka jira gaar ahaan magaalada muqdisho escalated macnaa waa mid aada cirka isugu shareerayso narcotiga oo dhan ama maandooriyaha oo dhan wax ugu horeeya oo khatar uu leeyahay waxaa waaya inuu sahlo oo uu fududeeyo xanuunada faafa gaar ahaan xanuunada faafa ee raaga oo h i v gu ugu horeeyo maadaama cirbada la isticmaalayo maadaama unsafety maxaa la practice darooga isticmaalidda ay ku jirto dadka daroogada isticmaala iyo kuwa ka agdhow waxay u nugul yihiin inay qaadaan h i v hepatitis b iyo hepatitis c iyo cudurada la halmaala khatarta ay leedahay maandooriyaha ah ee mid caafimaad maskaxeed iyo mid mid iyo caafimadyada kale ah ayay ku daraysaa culayska ah in ay sahlaan maandooriyuhu faafitaanka cudurradan gaar ahaan h i v ga warbixinta ugu dambeysay ee la sameeyey wasaaradda caafimaadka waxay sheegtay number badan oo cusub oo aanan hore loo arki jirin ee ah dhalinyarada darbijiifka ah ee isticmaala daroogooyinka kobolada ama cirbadaha in uu soo kordhay numberka laga helayo h i v ga taas marka waxay toosh ku ifisay alarmina dambaleelna ku yeelisay in khatarta h i v gu ay noqon karto mid hal mar qaraxda oo dilaacda walaac iyo walwal badanna muujiso maxaa la yidhaahdaye ayna fududayso ama ay noqoto soomaaliya waddan si sahal ah oo degdeg ah xanuunka ugu faafayo dadka daroogada isticmaalo maadaama ay cirbado isticmaalaan hal cirba dad badan ay sheergareeyaan waxay si degdeg ah u kordhin karaan numberkeena h i v ga qaba waana midda keentay in wacyigelin fara badan laga sameeyey maxaa la dhahay xogtaas specifica ah ee groupkaas cusubne lagu daray h i v iyo qorshayaashiisa ka hortaga iyo daaweynta
arrintaad aad sheegtay ama xogta aad bixisay waa xog maaragtay walwalkeeda leh marka arrintani maadaama ay tahay khatar ay bulshada wajahayso oo lana yarayn karo sidee looga wacyigeli karaa marka doctor arrinta oo maandooriyaha miya
ha arrinta maandooriyaha ee si fududaynaysa faafista cudurrada arrinta maandooriyaha way wejiyo badan tahay mas-uuliyaadkeedana maxaan lahaaye waa loo kala duwan yahay horta marka ugu horreysa waa in dadku ay ku baraarugaan bulshada bulshada keliyana ma ahe bulshada dadka maamulka u ahaayo iyo dowladda oo laga rabo marka ugu horreyso inay ka shaqayso badqabka muwaadinka ah ayaa waxay ahaa waxay ahayd in aad loo xadido la kontaroolo oo ay saara saarnaato measurementis adag oo aysan sahlanaan karin in qofku uu helo maandooriyo gaar ahaan maandooriyayaasha khatarta ah maandooriyayaasha sababi kara in loo isticmaalo agabka ama aaga ah ee jirka bani aadamka galayo waxa keliya ee yarayn kara khatartan ama joojin kara waa in ay dowladdu qaadato tallaabooyin la mid ah tallaabooyinka ay qaadeen waddamada annaga nala midkaha iyo kuwa horumaray oo ah mamnuucidda maxaa la dhahay daraagada ciqaab adag in la dul saaro dadka ganacsada iyo kuwa isticmaala ayna jirto maxaa la dhahay kormeerid iyo riqaabo joogto ah oo lagu sameynayo xarumaha lagu iibiyo iyo kuwa iyo dadka isticmaala intaba maandooriyaha joojintiisa iyo maarintiisa waxa waa shaqo wadar ah oo hay-adaha amniga kuwa cadaaladda dadka ka shaqeeya arrimaha bulshada ay muhiim muhiim u tahay inay iska kaashadaan inta aanan soo gaarin caafimaadka iyo khatartiisa caafimaadka ah mushkiladda maandooriyaha ka dhalato waa mushkilad bulsho mushkilad caafimaad keliya ma aha waa dadka maandooriyaha isticmaala oo ka hara nolosha oo qofka shaqaysanaya uu gabo shaqada kii waxbarasho ku jiri jira waxbarashada joojiyo maxaan lahahay waa khatar aafo bulshadeed oo abuurta aafo kale oo amni ah oo dhalinyarada daroogada isticmaasho si ay u soo xasiliyaan daroogadaas maadaama jirkooda uu la qabatimay waxay ku kacaan arrimo amni oo oo oo maxaan lahay falalka burcadeedda iyo maalin maalmo dhaweyd muqdisho wixii ka dilaacaye ee maxaan laha ciyaal weerar iyo wax lamid ah oo kale aafada maandooriyaha waxaa kaloo ka dhalanta khatar amni oo dadka maandooriyaha isticmaalo waa dad nugul oo loo adeegsan karo wax alla wixii khatar amni keeni karo maadaama maskaxdooda laqabatin xoog leh uu haysto oo ay si ay u helaan maandooriyahaas laga yaabee in ay ku kici karaan waxyaabo badan oo amni ah aafadda maandooriyaha waa aafo dhaqaale oo hoos u dhigta productionka dhaqaalaha maadaama ay dhalinyaro naga saamayso dhalinyaradana ay yihiin cududda ka qayb qaadata soo saaridda dhaqaalaha iyo bulshada marka waa intaas markas mid bulsho iyo mid amni iyo mid dhaqaale maadaama ay nagu leedahay waxay u baahan tahay mudnaan dowladeed iyo dhab kadhab ka dhabayn in maxaa la yidhaahdaye controolka daawada soomaaliya waxay noqotay hadda hab ama xarun laisaga gooshiye maanduuriyaasha kuwa ugu khatarta badan waxay noqotay hab loo isticmaalo in maanduuriyaasha loo wado wadamada fog fog ee bariga africa iyo iyo bartamaha africa iyo koonfurta africaba ay noqoto soomaaliya meel supply garayso maanduuriyaasha loogu talagalay ee daawo ahaan in loo isticmaalo oo isbitaal lagu haayo oo habsameeyo isticmaalkeeda loo maro shanja shan jagbointi oo dhakhtar qoro kalkaaliye ee sameeyo oo bukaanka u baahan la siiyo kadib daawada la siiyo dhaladeeda meel la dhigo sida taramadoolka iyo betadiinka ah soomaaliya waa wadanka keliya aad ka heli karto xataa meel aan farmashiyo ahayn farmashiyaasha qaarkood way iska xil saareen laakiin waxaa arkaysa in dawooyinkaas aada khatarta u ah lagu iibinayo dawakacyooyin oo ay iibsanayaan dhalinyaro dhalinyaro aada u yaryar qaarkood ay yihiin iskuuley qaarkoodna ay yihiin dhalinyarada banooniga iska ciyaarta iyo shaniimada aada oo si uu muudkoodii iyo euforiyadooda u ficnaato ama kubadda u ciyaaraan oo adkaysi uga adeegsadaan u qaadanayo maanduuriyahan kadibna la qabati maayo marka su-aashan muhiimadda ii weydiisay darteed aan ugu dheeraanaya waxay u baahan tahay dowladda oo kasoo kasaa kasoo saarto decisive measures aad iyo aada u adag oo ciqaabo waaweyn ay dul saaran yihiin dadka ka ganacsada iyo kuwa isticmaala wuxuu kasoo degaan dekadaha ee raboorada ayagana waxa waay waa wax si fudud loo ogaan karo la baari karo narcoticska qaarkood marka lo laga soo iibinayo wadamada adduunka wadanka qa loo qaadayo dowladuhu way wargeliyaan oo waxay dhahaan intaasoo tan oo darooga idiin soo socota ama maado noocaas waa inay dowladda noo sheegtaa sida ay u isticmaali doonto xiriirka noocaas xataa wuxuu yareynayaa habka soomaaliya ee noqotay ee suuqa ah ay iska iska gooshiimaan dooriyahaas khatarta ah cilmi baaris aan hadda ka hor ka sameeyey ayaan ayaan ku wareysanay dad fara badan oo maandooriyahan isticmaalo runtii khatarta ugu weyn ay leedahayna waxaa waaye dadka ku aafoobay da-doodu waxaa laga yaabaa intooda badan inay udhexeyso shan iyo toban jir ilaa labaatan iyo afar jir oo ah da-dii wax soo saarka garashada aqoon kororsiga iyo jaamacad dhigashada qofka doorta wadadaas addictionkii maandooriyahana wuxuu ka weecanayaa wadadii horumarka nololeed oo wuxuu noqonayaa qof laqabatinka daawada darteed ay suurtagal noqoto inuu wax walba sameeyo khatar caasimad noloshiisana ay ka dhalto
waayahay ugu dambeyntii marka haddii aan kusoo laabano cudurka maaragtay busbuska ama maanka bakiska aan barnaamijka intiisa badan uga hadlaynay gabagabadii maxaa la gudboon shacabka iyo dowladdaba si arrintaasi looga hortago
horta dowladdu waxay soo saartay bulletin informations ama macluumaad xanuunkan la xiriira af soomaalina waa lagu qoray guddi ka shaqeeyana waa loo saaray dadka soomaaliyeed horta waxaa la gudboon xanuunkan in in maxaa la dhahay loo toogahaayo alertigeeda uu jiro oo qofka isaga shakiya ama qof uga shakiya uu tago uu tago xarun caafimaad ku dhawaaqista xanuunkan iyo jiritaankiisa waxaa mas-uuliyaddaas iskale wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha ay u xil saaratay waxaan rabaa inaan uga faa'iidaysto fursaddan maadaama cudur dilaac kasta oo adduunka ka dhaco ay la socoto walaac bulshadeed oo ay dadku aada u walwalaan waxaa ka dhasha marka in macluumaad khaldan xanuunka iyo xaaladihiisa ay dadka qaarkood ka bixiyaan infodemic baa la dhahaa marka informationkaas khaldan wuxuu sababi karaa in xanuunka istigmo laga qaado oo uu xanuunka huursanaado ama dariiqada xanuunkan lagu maareyn lahaa midaan ahayn oo cilmiyeysnayn dadku ay waajahaan sidaas darteed xogta xanuunkan iyo sida loo kala qaado iyo hababka loo maareeyo iyo goobaha loo asteeya loo maareeyo waa in laga sugaa oo ay ka shaqeeyaan hay-adaha caafimaadka ee shaqada le ee wasaaradda caafimaadka oo aysan cid kasta isaga fatwan inta waa waa waa xanuunkan iyo sheegidiisa waxaa kaloo hadda aan aan runtii uga faa'iidaysanaa fursadahan xarumaha caafimaadka ee jira oo gaarka loo leeyahay iyo kuwa u adeega bulshada iyo primary health careka ah markan waa inay ku darsadaan qorshe alerti ah oo ay cudurgoobidooda aad iyo aad maxaa la dhahaye ay ay u adkeeyaan una saramariyaan waxaa lagu jiraa marxalad ay qasab tahay in lasoo ribood gareeyo xaalad kasta oo loo maleeyo ama looga shakiyo inay inbox tahay kadibna la baaro waxa cidda marka ugu horreysa ee heli karta ee ogaan karto waa xarumaha caafimaadka xarumaha caafimaadka waxaan aada ugu dhiirigelinayaa inay kala shaqeeyaan hay-adaha ama gudiyada surveilancega ee ay leeyihiin wasaaradda caafimaadka iyo macadka caafimaadka qaranka oo ay usoo ribood gareeyaan kiiskii arkeen ay kaga shakiyeen si keiskaasna loo badbaadiyo oo loo daryeelo sidoo kalena loo xakameeyo in uu xanuunkan faafo oo uu bulshada dhex galo aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa doctor cabdirasaaq yuusuf axmed oo ku magac dheer doctor jalaaludiin oo ah agaasimaha isbitaalka martini ee magaalada muqdisho wuxuu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaan jeclahay inaan sidoo kale aan u mahad celiyo dhegaystayaasha barnaamijka nagala qayb galay tan iyo toddobaadka dambe inta aan barnaamijkan oo kale dib dambe hawada ugu kulmi doonno waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
waa hagaag intaasina aan kaga gudubno barnaamijkaasi wicitaanka dhegaystaha washington ayaad ka dhagaysanayseen markana dhinacii heesaha
heeskaasi rarankii jacayl ee ay ku luuqeynayso eebaha u naxariista xalimo khaliif cumar mogool ayaan idaacaddeenii fiidnimo kusoo gabagabaynayna waa sahre cabdi axmed odilla iyo dhammaanba hada v o eda intaynu mar kale ismaqli doonno isma dhaafna haatane nabadgelyo